subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmyada iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco aan idhaahdee waa khamiis labayotobanka bisha disembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin isugu jirta faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan heshiiska soomaaliya iyo etoobiya ay ka gaareen khilaaf xooggan oo u dhexeeya koob iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu salaynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii laysku hayay sida heshiiskii khilaafka dhaliyey in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku salaysan isqadarin iyo dhowrista qarannimada madaxbannaanida midnimada iyo wadajidhka dhuleed ee labada dal
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dagaalkii ka dhacay deegaanka raskimboni ee u dhexeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland oo jubbaland ay war ka soo saartay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa xalay magaalada ankara ee caasimadda turkiga ku gaaray heshiis ay ku soo afmeereen khilaaf diblomaasiyadeed oo xoog leh oo u dhexeeyey koob iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii kowdii bishii januari ee sanadkan ay kala siixdeen madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee somalilan muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed kaas oo ethoobiya galaangal usii lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee soomaaliya muddo tobanaan sano ah dowladda turkiga oo garwadan ka ahayd wadahadallada ay u qabatay labada dowladood ayaa xalay ankara kaga dhawaaqay heshiiska cusub ee soomaaliya iyo ethoobiya kaasoo loogu magacdaray bayaankii ankara wadahadalladan ayaana ah wareeggii sideedaad oo dhinacyada la doonaya in laisugu soo dhoweeyo waxayna ku soo aadayaan iyadoo madaxweynaha kenya william ruto uu toddobaad ka hor ku dhawaaqay in iyagana ay qorsheynayaan inay ishor keenaan madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya faahfaahinta warkanna idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan ugu yaraan saddex soddon ruux oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay duqeymo ciidamada israa'iil ay xalay saqdii dhexe ka geysteen marinka ghaza siday sheegeen saraakiisha caafimaadka ee falastiin duqeymaha oo ku dhacay dhismo dad barkacyaal ah ay gabaad ka dhiganayeen oo ku yaala beytalaaxiya ee aagga waqooyiga go-doonsan ee xuduudda israa'iil ayaa waxaa ku dhintay sagaal iyo toban qof sida laga soo xigtay dhakhaatiirta isbitaalka milatariga israa'iil ayaa sheegay inay beegsadeen dagaalyahanada xamaas oo ka tirsan dagaalyahano xamaas ka tirsan oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka waxay kaloo sheegeen in wararka ku saabsan tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay duqeynta inay yihiin kuwo been abuur ah rabshado ayaa sidoo kale ka dhacay bannaanka magaalada qudus halkaasoo galabnimadii arbacadii nin looga shakisan yahay inuu falastiini yahay uu rasaas ku furay bas israa'iil ay leedahay ayna ku dhaawacmeen saddex ruux oo wiil toban jira uu ku jiray sida ay sheegeen ciidamada iyo saraakiisha caafimaadka weerarka ayaa ka dhacay waddo weyn oo u dhow deegaanada israa'iil ay ka degan tahay daanta galbeed ee la haysto waxaana ciidamada ay ninka toogashada geystay ka badigoobayaan agagaarka baytulaxam dagaalka ka socda ghaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa soo bilowday toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore markaas oo kooxda xamaas ay weerar ku qaaday israa'iil ay ku dishay kun iyo laba boqoloo qof kuna qafaalatay laba boqol iyo konton qof waxaana la sheegay in dagaalka ay ku dhinteen ku dhowaad lix iyo afartan kun oo ruux sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee ghaza dhageystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa waxaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subaxan wanaagsan mar kale dhegaystayaal aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa xalay magaalada ankara ee caasimadda turkiga ku gaaray heshiis ay ku soo gebagabeeyeen khilaaf xoog leh oo diblomaasiyadeed oo u dhexeeyey koob iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay heshiiska ay gaareen ayaana loogu magac daray baaqa ankara
ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey xiriirka labada dowladood ayaa aad u xumaaday wixii ka dambeeyey is-afgaradkii kowdii januari ee sanadkan ay kala siixdeen madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee somalilan muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kaas oo etoobiya galaangal u siin lahaa adeegsiga biyaha badda cas ee soomaaliya muddo tobanaan sano ah wareeggii saddexaad oo xalay lagu soo gebagabeeyey ankara ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan kaga dhawaaqay in soomaaliya iyo ethoobiya ay gaareen heshiis ay ku xalliyeen colaaddii u dhexaysay isagoo ay dhinacyada ka fadhiyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayuu madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan shir jaraa'id oo uu ankara ku qabtay ku faahfaahiyey muhiimadda heshiiskan barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın
waxaan qaadnay tallaabadii ugu horreysay oo bilow cusub u ah kuna salaysan nabadda iyo iskaashiga soomaaliya iyo etoobiya taas oo looga gol leeyahay in lagu xaqiijiyo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal rajada asaasiga ah ee turkiya ayaa ah in la helo nabad iyo xasilooni geeska afrika ah taas oo u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya waxaan rumaysannahay in heshiiska wadajirka ah ee ay ku heshiiyaan soomaaliya iyo etoobiya uu aasaas adag u noqon doono iskaashi iyo barwaaqo ku dhisan is-ixtiraamid heshiiska oo aan marnaba lagu soo hadal qaadin is-afgaradkii somalilan iyo ethoobiya sidoo kalena aanan warbaahinta loo soo gudbinin qodobada warmurtiyeedka ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daa'uud aweys wasiirka oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaana yiri waxaa caawa magaalada ankara lagu soo gabagabeeyey shir lagu kulansiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda ethoobiya abiy axmed kaas oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga rajab tayib erdogan kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen iyadoo lagu salaynayo warmurtiyeedka wadajirka ah ee shirka ka soo baxay dhammaan arrimihii laysku hayay sida heshiiskii khilaafka dhaliyey in meesha laga saaray ayna yihiin taariikh tagtay labada dalna ay u bilaabanayso bog cusub oo ku salaysan isqadarin iyo dhowrista qarannimada madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal warmurtiyeedka ayaa waxaa sidoo kale lagu xusay in heshiis kasta oo dhacaya ay qasab tahay in loo soo maro dowladda federaalk ee soomaaliya arrimaha la xidhiira adeegsiga badaha oo ku kooban ganacsiga oo keliya waxaa labada dal u mari doonaan hab sharciyeed labada dal faa'iido u leh oo qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha laguna salaynayo dhowrista qarannimada madax banaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sida ku cad heshiiska hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa si cad u xaqiijiyey siday uga go-an tahay ixtiraamka uu midba midka kale u hayo madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee dalalkooda iyo sidoo kale mabaadi'da ku cad sharciga caalamiga ah axdiga qaramada midoobay iyo xeerka dastuuriga ah ee midooda afrika baaqa ankara ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada xasan sheekh iyo abiy axmed ay ku heshiiyeen si saaxiibtinimo iyo ixtiraam ku dhisan in laga gudbo khilaafaadka iyo arrimaha laysku hayo loona jihaysto hab iskaashi ku dhisan si loo gaaro barwaaqo wadaag ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay heshiiska madaxweynaha oo ingilish ku hadlaya ayaa yidhi marka dhinac laga eego waa gebagabo sababtoo ah waxay joojinaysaa kala duwanaanshaha na soo kala dhex galay dhowaan soomaaliya iyo ethoobiya waxaa ka dhexeeya dano wadaag ah oo ku aadan iskaashi iyo dhisidda mustaqbal barwaaqo ah oo dhex mara labada dowladood iyo labada shacab aabiy axmed oo isna ka hadlay heshiiska iyo khilaafka horey u jiray ayaa sheegay in khilaafka labada dal uu ku salaysan yahay isfaham darro aabiy wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada ethoobiya ay dhiig u bixiyeen difaacista amniga soomaaliya oo ay ka difaaceen buu yidhi xoogaga argagixisada sida ku cad heshiiska ankara hogaamiyaasha soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ku heshiiyey in la dhiso guddi farsamo oo xaqiijin doona ujeeddooyinka heshiiska ankara kaasoo diyaar noqon doona ka hor bisha februari ee sannadka soo socda haddaba si heshiiskaasi aan wax uga ogaano muhiimadda uu leeyahay iyo weliba wuxuu ka dhigan yahay ayaan qadka telefoonka kula xiriiray cabdiqafaar wardheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska africa waxaana marka hore weydiiyey heshiiska iyo weliba waxyaabaha uga baxay wuxuu ahaa warbuurtiyeedkaas arinta ay dhexdhexaadinayso loogu yeeray bayaanka ankara loo bixiyey wuxua ujeeddadiisu waxay ahayd soo dhoweynta labadan labadan dhinac soomaaliya iyo etoobiya oo arrintii m o u ga marka waxaad moodaa in saddex qodob ay ugu muhiimsanaayeen kow in horay looga socdo wixii khilaafku wixii uu ahaa in laga gudbo iyo in la dhowro midnimada iyo xuduudaha iyo madax bannaanida soomaalida in iyadana meel la dhigo iyo qodobka saddexaad oo ahaa in si farsamaysan arrintan horusocod ah oo wax wada qabsi ah inay ka sameeyaan marka waxaad moodaa inay ahayd waxa la yidhahda confidence building amase isu soo dhoweyn bay ahayd baad moodaa laakiin nuxurkii iyo wixii runta ahaa oo dhici lahaa waxay ka imaan doonaan baad moodaa arrinta farsamada ah marka loo galo sanadka dambe
waa gartay marka adiga ka cabdikafaar ahaan maxaa kaaga baxay wixii meeshaas ka soo baxay waxaa ii muuqday in aanay ku caddayn in m o u gii ama arrintii dhibaatada keentay aan meel la saarin oo weli uu tuhum ku jiro ah talow holaha looga socdo khilaafkii hore macnaheeduma waxaa weeye waa waa laga gudbay oo memorandumkaas iyo ciddii saxiixday iyo arrintaasi waa socotay oo dib dambe loogu noqon mayo oo etoobiya waa ka noqotay mise waxa weeye sideeda bay sii ahaanaysaa ilaa iyo annaga badna la siiyo maadaama etoobiya ay weli ku adkaysanayso oo uu xataa abiy axmed uu hadalkiisii meesha ka sheegay annagu mar kastaba bad baan u baahannahay aad moodanaba in communikeyga ama bayaanku uu caddaynayo oo leeyahay etoobiya waa in bad la siiya marka arrinta iigu muhiimsan oo aan isleeyahay waxay u baahan tahay in aad loo fahmo ama dowladdu ay bayaamiso waxa weeye ma laga gudbay wixii khilaafka keenay oo macnaheedu waxa weeye dib dambe loo fiiran mayo oo waa baaba'day memorandumkaas mise weli waxa weeye ilaa iyo dhul etoobiya ay iyadu gaar u leedahay iyo bad ay gaar u leedahay ilaa la siiyo memorandumkaasi waa taagnaanaya arrintaasa aniga iigu muhiimsan in xaqiiqdeeda la gaaro
sidaan la soconno soomaaliya mowqifkeeda waa caddaa waxay ku doodeysay inaysan marnaba ka gorgortami doonin madax bannaanida sidoo kalena etoobiya inta aysan inta ay ka laabanayso is-afgaradkaasi inaysan la hadli doonin marka ethoobiya maxay ka tanasushay oo maxaa iska beddelay mowqifkeeda ee labada dhinac yaa tanasulay si ay isu arkaan
waxaa tanasulay soomaalida oo ogolaatay iyadoo aan wax xaqiiqa aanay haba yaraatee aanay caddayn inay memorandumkaas in laga laabtay iyadoo aan la xaqiijin in soomaalidu ay shirkaas la fadhiisatay awal waxay ahayd soomaalidu waxay taagnayd waxaan ka wada hadalnaba meesha ma yaallaan kow waa inaad horta ka laabataa heshiiskaa isafgaradka ah oo aada la gashay gobol annaga naga mid ah arrintaasay ahayd wixii soomaalidu shuruuddii ay mar kasta ku xiraysay taasaa meesha ka baxday soomaalidu shuruuddaas waa ka soo dabacday waxay timid heer ay markaas la dhexdhexaadiyeen labadoodii oo lagu dhexdhexaadiyey in etoobiyana qirto in soomaaliya xuduudaheeda iyo midnimadeeda iyo madax bannaanideedu ay laba taaftaan tahay etoobiyana ay weli kusii adkaysanayso in bad la siiyo midda kale waxaan rabaa inaan kuugu daro muhima soomaalidu marna etoobiya bad uma diidanayn waxaa u furan dekadaha soomaalida oo dhan baa u furan berbera boosaaso garacad kismaayo muqdisho kulli waa loo ogol yahay waxaa soomaalidu diidan tahay waxa weeye un bad anigu aan gaar u leeyahay iyo dhul anigu aan gaar u leeyahay hallay siiyo ama ama waqooyi ha ka jiro ama meel kale ha ka jireen marka arrintaas weeye arrinta hadda caqabadda ah oo u baahan in la xaliyo
cabdikafaar wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo hadlay wuxuu sheegay in soomaaliya wixii ay isku diidanaayeen ethoobiya ee meesha laga saaray oo aad sheegtay is-afgaradkaasi marka taas miyaysan ku muuqanin oo warmurtiyeedkana aan lagu sheegin mar haddii la yidhi wuxuu ilaalinayaa madax banaanida labada dal marka sidee loo fasiri karaa taas
hal qodob arrin waa la fasiri karaa oo ah hore ha looga socdo khilaafkii hore inuu af diblomaasiyeed yahay waa dhici kartaa oo macnaheedu yahay arrintaas afka ku ballaarin mayna laakiin waa ka noqonay oo wixii hoos labada dowladood iyo qolada dhexdhexaadinaysa isugu sheegeen inagu warkaas weli ma hayno dowladduna ma soo bandhigin weli meesha ay arrintaasi ku caddahay marka arrintaas su-aal baa ka taagan laakiin waa macquul in hoos laysaga afgartay in arrintaas laga gudbo oo mar dambe aan soomaaliya iyo federaalka dowladda amaahee aan lagala xaalin cid kale arrimaha soomaalida iyo dekedaha iyo xiriirka relationshipka xiriirka ay yeelanayaan etoobiya iyo soomaaliya
labada dhinac soomaaliya iyo ethoobiya maxaa faa'iida ah oo ugu jira warmurtiyeedkan oo labada hogaamiye ay dadkooda kula laaban doonaan wax weyn baa ugu jira oo labaduba runtii hadday arrintaani hadday suurtagal noqoto labada dal runtii aad bay u faa'iidayaan haddii etoobiyana xooggan ay leedahay bad baan ku rabaayo xoog iyo xeelad labadaba waxaan ku helaba anigu bad ii gaaraan rabaa haddii arrintaas etoobiya ay ka noqoto etoobiya innagaa u baahan innagaa waxaan u baahannahay boqol iyo labaatanka milyan inaan dekedaha iyaga u furno ay nala ganacsadaan soomaalida ay maaragtay iyo iyagu uu ganacsigooda iyo waxwada qabsigooda iyo xasiloonida dalalka labada dhinacba inuu hagaago wax weyn baa ugu jira su-aashu waxaa weeye ma laga dhabaynayaa meeshaas weeye meesha hadda weli su-aashu ay ka taagan tahay waxaana laga ogaan doonaa markii la yidhaahdo farsamadaa loo gudbayaa iyo waxa soomaalidu ay ogolaanayso intay la eg tahay iyo waxa etoobiya ay ka tagtay intay la eg tahay
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar wardheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska afrika oo qadka telefoonka iigu warramayey dagaal saacado badan qaatay oo bilowday aroornimadii shalay ayaa istaagay maqribkii xalay kaasoo ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose isku horimaadka ayaa u dhexeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee dowladda ay geysay shan iyo labaatankii bishii hore halkaasi iyo kuwa jubbaland faahfaahinta war ay jubbaland dagaalkaasi ka soo saartay waxaa noo haya aadan maxamed salaad dagaalkan oo arurnimadii hore ee shalay ka bilowday deegaanka raaskambooni ayaa u dhexeeyey ciidamada jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka oo shan iyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka dejisay deegaanka raaskambooni taasoo dowladda federaalku ay tilmaamtay in ujeedku uu yahay ciidamada halkaas loo geeyey sidii ay ula wareegi lahaayeen goobihii ay ka baxeen ciidamada midowda afrika ee atmis waxaana taa beddelkeeda si weyn uga soo horjeestay maamulka jubbaland oo sheegay in ciidamada halkaasi loo geeyey arrimo siyaasadeed sidoo kale waxaa dagaalkaasi lagu soo warramayaa in khasaare dhimasho iyo dhaawacba dhaliyey uu labada dhinac soo kala gaaray waxaana gelinkii dambe ee shalay u suurto gashay ciidamada jubbaland in ay la wareegaan deegaanka raskamboni sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ha yeeshee dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war qoraala oo ka soo baxay waxay ku sheegtay in ay ciidamadoodu isaga baxeen deegaankaasi oo ay dubgurasho ay sameeyeen iyagoo ka cabsi qaba in dhiigga dadka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada uu daato iyo dadka rayidka halkaasi degan taa beddelkeedana ciidamadu ay banneeyeen goobihii lagu soo weeraray sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya balse maamulka jubbaland oo arrintan si adag uga hadlay ayaa si qoto dheer u faahfaahiyey dagaalkii ay kula wareegeen deegaanka raskamboni waxaana dhankoodu ay sheegeen in ay gacanta ku hayaan gebi ahaanba magaalada iyadoona sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo gaadiid dagaal iyo sidoo kale dhaawacyo sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji ugu dambeyntii gabaldhicii ayay magaalada raaskambooni si toos ah ayay gacanta dowladda jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay waxaan rabaa inaan runtii aan halkan ka sheego dagaalkan in badan baan annagu yaan ka dignay dagaal xaqdarra ah buu ahaa waanaan ka xunnahay runtii sidai ay wax u dhaceen ciidamadaas dagaalkii maanta dhacay intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacaana waxaan ilaahay u rajeynayaa inuu u boogadhayo runtii ciidamo badan ayaa isa soo dhiibay oo gacanteena ku jira ciidankaas dowladda jubbaland isa soo dhiibay dalkoodii bay joogaan si nabadgelyo ah ayay saacadda hadda aan ka hadlaya ay ku sugan yihiin sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji ayaa tilmaamay in ay dhaawacyada laga soo qabtay deegaanka raskamboni ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay gacanta ku dhigeen maamulka jubbaland loola dhaqmi doono si wanaagsan islamarahaantana haatan lagu dabiibayo cisbitaalada lagu dabiibayo ciidamada sida uu hadalka u dhigay
annagoo askarigaa lasoo qabtay ciddii si gaara dembi u gashay dembiga uu galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dowladdaa kula xisaabtamaysa laakiin waxaan si cad u caddaynayaa ciidamadaas dagaalka siyaasadda agale ee dagaalka siyaasadaysan ee dowladda federaalk soomaaliya u adeegsatay in aan maxay ahayday dagaalka ay galeen dartii aan dowladda jubbaland aysan u ciqaabi doonin dhaawacaas si fiican baan u daryeelaynaa goobaha isbitaalada yaalaan meesha ciidankeena lagu daaweynaya iyagana lagu daaweynaya ciidanka hadda gacantanada ku jira ee dowladda jubbaland isu soo dhiibay hubkooda iyo macalgaadiidkoodaba gacantan ku haynaa insha allahu tacaala si qurux badan baana loola dhaqmi doonaa ciddi doonaysa inay ciddooda aado oo guryahooda aadana si nabadgelyo ah annagoo weliba si qurux badan u dhaqaalaynayna oo sagootinayna oo sahayaan diraynaa ninkii raba inuu jubbaland joogana dalkiisi oo nabaduu joogaa deegaanka raskamboni waayadii dambe waxaa ku soo qulqulayay ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona sidaasi lamid a maamulka jubbaland ciidamadii ugu badnaa uu geeyey deegaan ku dhow deegaankaasi oo lagu magacaabo buurgaabo iyadoona mas-uuliyadda weerarka dagaalkii shalay gelinkii hore ka bilowday halkaasi midba midka kale uu ku eedeeyey in isaga uu lahaa oo weerarka uu soo qaaday balse dagaal ilaa laba jeer ka dhacay deegaanka raskamboni ayaa sababay in sida la sheegay ay ciidamada jubbaland gelinkii dambe kula wareegeen halkaasi ilaa iyo haddana si rasmiya looma oga khasaaraha soo gaaray dadka rayidka iyo dhinacyadii dagaalamay maadaama dagaalka dhowr jeer uu ka dhacay gudaha magaalada iyo daafaheeda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
guddiga gargaarka suuqii gubtay ee waaheyn ee magaalada hargeysa ayaa soo bandhigay xisaab celinta dhaqaalihii ay ka ururiyeen bulshada soomaalida guddoomiyaha guddigaasi ayaa wariyaha v o eda ee hargeysa xamse cali jeesto uga warramay marxaladihii uu soo maray dhismaha suuqa oo horaantii bishan dib si rasmi ah u howlgalay
waxay ahayd runtii argagax bay ahayd waayo suuqu wuxuu ahaa suuq xidhan oo aan lahayn waddooyin oo ganacsigu markuu sii kordhay kordhay kordhay wixii waddo u ahaa oo dhan waxay noqdeen meelo wax lagu iibiyo marka uu dabku bilaabmayba waxaa fududaatay dabku inuu fido waxaa yaalle waxyaaba badan oo waxyaabahan dabka maaragtay siyaadiyaa ama ha noqdaan chemicalskan maaragtay waxyaabahan la isticmaalo ha ahaato xataa gaastan wax lagu karsado markaas si yaab leh ayuu muddo yaroo gaaban oo isla habeennimadiiba ah ayuu suuqu u gubtay way adkayd inuu intuu qofka hagalo ka soo qaato aad bay u adkayd marka dawaad qiimeyn karaysaa suuq baaxadda leh oo magaalada hargeysa weliba soomaali badan dadka jaarkayna la-aana ay wax ka iibsan jireen oo weynaa inuu dab mar qura markuu qabsaday holicii iyo dabkii baxayay uu ahaa mid aada u ballaadhan murugo badan bay lahayd waad qiimeyn karaysaa dee nin ganacsada ah oo hanti lahaa oo laga yaabo inuu maqribkii ku xisaabtamaaye lacag buuran inuu markii uu soo jeesto salaadii cishaayo ka baxayba saacad ka bacdiba laga yaabo in isaga deyn loo haystay marka waxay muuqanayey runtii wejiye murugaysan shacabkao dhan qof walbaba de wuu argagax baa ku dhacay marka lacag intee leg baa idi soo gaadhay guddi ahaan intii aad idinku ururseen
lacagtana soo gaadhay annaga ka guddi ahaan waxayd lacag toban milyan saddex boqol iyo shan iyo konton kun oo doolar siddeed boqol iyo shan doolar bay ahayd oo ka kala yimi tijaarta iyo shacabka somalilan walaalaha aynu jaarka nahay ee soomaaliyeed sida dowladda jabuuti dowladda soomaaliya meel wal oo soomaaliya ku dhaqantayba wadamada jaarka oo dhan markaad soo qaadato kenya markaad soo qaadato south sudan markaad soo qaadato muxuu aha uganda meel walba waanu soo sheegi doonaa insha allahu tacaalaye way ka qayb qaateen waxaa yaab lahaa sidaan horeba u sheegay wadamada maraykanka iyo wadamada yurub iyo muxuu ahaa canada iyo australia meel soomaaliya ku dhaqan tahay oo aan lacagi ka soo gaarin magaalada hargeysa gubashadeedii ma jirta baan anigu aaminsanahay toban milyan lacag badan baa gacantiina kusoo dhacday ma jirtaa lacago kale oo soo gaadhay suuqan oo ama gudiyo kale ku dhacay
waxaa jiray laba gudi baanu ahayn madaxweynuhu markiiba markay masiibadu dhacdayba guddi buu magacaabay heer qarana oo iyagu qabanayey wax alaala wixii debadaha ka imanayay ee dowladu ku deeqayeen dowladaha jaarka ha noqono ama dowladaha saaxiibka nahayba ha noqdaane wixii ay ku deeqeen iyo lacag xataa hay-adda caalamiga world banka ay haysay oo dublay noogu soo diray oo dhowr iyo toban milyan ahayd lacag iyogaasi guddidaasaa qabanaysay oo iyaguna guddida annaguna aanu la shaqaynayna ee hawsha waday ahaa runtii markaa guddidaasaa jirtay lacagtii aad soo ururisan xaggee bay ku baxday dadkii suuqu ka gubtay markiiba guddiyay samaysteen gudiyadaasi dadkiibay qoreen ay wax ka gubteen kii ugu waxa ugu yara ka gubteen iyo kii waxa ugu badan ka gubteenba waa la qoray marka liiskii la sameeyey wixii lasoo ururiyey waxaan anigu haynay wixii guddida heer qaran ay hayeenba markii waxaanu ka bilownan war dadkii horta bal aynu lacag dee ninna wixii ka lume lama siin karaynine aynu wax u celinno marka nidaam lagu eegaayo qadarka qofka ka luntay oo bercentage lagu salaynaya baa lacag lagu bixiyey oo aanu dadka gaadhsiinay markii horreysay madaxweynaha iyo madaxtooyada lagu bixiyey dadkii intii ugu yarayd wixii ka lumey waa la wada siiyeyba wixii shan kun ka yaraa laakiin wixii kale dee boqolaalka kun noqonayo kontonka kun lixdan kun waxa walba ha noqdaane waxaa loo bixinaya qaab bercentage-a labada lacag oo laysu geyna waa lagu bixiyey markii labaadna waxaanu haddana nidhi war waxbixintan dee ninkii ganacsanayey haddaanu meeshu ku ganacsanaya haysanin waxaynu siinayna waxba u tari mayso markaasaan u jeysano waa inaynu guryihii dhisnaa dhismaha guryaha la dhisaya howlyar may ahayn in laysu ekaysiiyo in laga dhigo shub in la ilaaliyo wax alaala waxa mxuu ahaa hadday layr tahay hadday tahay isgaadhsiin hadday biyo tahay in in hoosta la mariyo oo layr dambe oo dhibaatada u badan ee gubninkaasi inta badan layrhku ka imanayay in waayradoo dhan hoosta la mariyo in biyahoo dhan hoosta la mariyo wax in wadooyinkii la furo oo intaasoo wado oo iminka maanta xataa intaasoo gaadiid istaagi karayaan baa suuqii ku yaalla oo laga faa'idaysan karaya insha allahu tacala ilahay dhib ma keene haddii wax yimaadaanna lagu xaliili karayo in ugu dambayn suuqa hargeysa wuxuu ahaa suuq isku raranaa wuu gubtay dibbaa loo dhisay markaad labada sawir ee sawirka maanta ee uu dhammayska tirmay iyo sawirkii hore ee isku rarantahaa bal isbarbar dhigtid muuqaal sideeyaa kuu soo baxay maanta suuqa dhisan waa suuq runtii quruxdiisa aad yaabayso waa suuq ilaa wixii sheegaya haddii dab yar baxo calaamadihii sheegaya ay ku yaaliin bulaacadihiisii qodan yihiin maanta waa waa suuq dee la jaan qaadaya suuqa qamaartay dunyada ee wanaagsan ee wax lagu iibiyo
kaasi wuxuu ahaa doctor farxaan liibaan oo ah guddoomiyaha guddiga gargaarka suuqii gubtay ee waahayn oo u warramayay xamse cali jesto haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
socodka kuma dhererto ciide way ciribsataa culeyskuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka kuma dhererto ciide way ciribsataa ceeb maale yartaniyo quranka caddeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maaye ceeb maale yartaniyo quranka caddeeyo caynkeeda oo kale
heestaasi salaad derbi ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimada tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelya
waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay